kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington maalin khamiisa bisha janaayo ee sanadka kana waa todobaaaan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay taliyaha ciidamada militariga soomaaliya jenaraal odawaah yuusuf raage
sidoo haddana wasiirka amniga hay-ada uu xukunyaa jira oo hoos taga oo u ragoor gareeyaa jira wasiirka arrimaha gudahuna sidaasoo kale asagana shaqo iyo howl uu leeyahaa jirta laakiin macnaheedu ma ahan inay involved ku yihiin ama ay hawshoodii tahay arrinta militariga keliya waxaa ka qusaynaya waxay yihiin ciidankaas howlaha gudaha laga qabanayo iyo hawsha ayaga u taala laakiin milatarigu arrinta la dagaalanka ee argagixisada wasiir amnina uma hoos tagaan wasiir arrimo gudana uma hoos tagaan
goor dhow ayaad maqli doontaan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan garsoorka soomaaliya
waxaanu aaminsannahay awoodda ugu weyn qofka ugu weyn iyo xoogga uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummadiisu ay ku qabto garsoor haddii ay bulshadiisu ku kalsoon tahay runtii garsoorkaasi waxa weeye waa garsoor ee bulshada sidii loo baahnaa ee nugu adeegaya waxaa naga go'an bulshada soomaaliyeed inaan ugu adeegno si cadaalada
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka aan idin akhriyo golaha wasiirada ee dalka ethoobiya ayaa arbacadii shalay ansixiyey in la qaado lix bilood oo xaalad deg deg ah iyada oo la eegayo isbedelada dhinaca ammaanka ah ee ka jira dalkaasi sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed ethoobiya ayaa waxay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah bishii nofembar kadib markii ciidamada t b l f ay sheegeen inay qabsadeen gobollo dhowr ah kadib ay ka fakarayaan in ay galaan magaalada caasimadda ah ee adis ababa dowladdu waxay sheegtay in bishii hore ay ciidankeedu ka sifeeyeen ciidamada tigreeg ah waqooyiga ah gobollada amxaarada iyo canfarta ah iyada oo meesha ka saartay hadalladii tigreyga ee ahaa in ciidamadoodu ay si iskooda uga baxayaan si ay u abuuraan bilow nabadeed bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in etoobiya ay gaartay heer khataraha ay xallin karaan hay-adaha ammaanka waxaana bayaankani intaasi uu ku daray in go-aanka golaha wasiirada loo diray baarlamaanka si uu u ansixiyo wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain ayaa sheegay khamiistan in ukrain aysan qorshaynaynin wax ficila oo weerar ah waxaana uu filayaa in dadaalada diblomaasiyadeed ee wax looga qabanayo xasradaha ka taagan dalka ruushka iyo ukrain ay sii socdaan waxaa naga go'an inaan wadno hab diblomaasiyadeed waxaanan diyaar u nahay in aan la xiriirno ruushka heerar kala duwan si aan xal diblomaasiyadeed ugu helno khilaafka kuleba ayaa hadalkaasi ku yiri shir jaraa'id oo uu qabtay hase yeeshee haddii ruushku uu go'aansado inuu dagaalamo dib ayaan u dagaalami doonaa kani waa dalka yagii waanan difaacaynaa ayuu intaasi ku daray mas-uuliyiin ka kala socda ukrain ruushka faransiiska iyo jarmalka ayaa arbacadii wadahadal waxa ay ku yeesheen magaalada baariis waxaana ay ku heshiiyeen wareeg kale oo wadahadal ah oo ka dhacaya magaalada berliin ee dalka jarmalka ruushka waxa uu sheegay khamiistan in maraykanku aanu ka hadlin warqad uu u diray oo uu kaga hadlayo codsigiisa ugu weyn ee dhinaca ammaanka ah kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay riday laba gantaal oo kale khamiistan sida laga soo xigtay kuuriyada koofureed kaas oo ka dhigaysa bisha janawari bishii ugu mashquulka badnayd abid ee gantaalada kuuriyada waqooyi militariga kuuriyada koofureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay riday wax loo malaynayo in ay yihiin gantaala nooca ridada gaabana oo ku wajahan badda meel ka baxsan xeebta bari abbaare sideedii subaxnimo ee xilliga dalkaasi waxay sheegtay in gantaalada laga soo tuuray degaanka u dhow hamhong oo ah magaalo ku taalla xeebta bari ee kuuriyada waqooyi waxaana ay ku socdeen ilaa iyo boqol iyo sagaashan kilomitir oo jooga labaatan kilomitir ilaa hadda kuuriyada waqooyi waxay samaysay lix wareeg oo tijaabo ah iyadoo ugu yaraan toban gantaalna ku riday badda sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha waxaa waa gantaaladii ugu badnaa ee kuuriyada waqooyi ay tuurto bil gudaheed haddii lagu daro gantaalada kruiska ah galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan aan ku bilownee taliyaha ciidamada militariga soomaaliya jenaraal odowa yuusuf raage ayaa sheegay in ciidamadii shalay la geeyey magaalada beledweyne ay yihiin ciidamo la dagaalamaya al-shabaab oo uu sheegay inay halis ku yihiin amniga magaalada iyo qabsoomidda doorashada la filayo in magaaladaasi ay ka dhacdo sidoo kale waxa uu beeniyey inaysan ciidamadan wax luga ku lahayn kuna lahaan doonin doorashada la filayo in magaalada beledweyne lagu qabto dhowaan falastiin axmed imaan ayaa ugu horreyn weydiisay taliya odowaa halka uu ku sugan yahay xilligan
waa mahadsan tahay aniga waxaan hadda ku sugana gobolka galgaduud gaar ahaan eriyada dhuusamareed waxaa la sheegay meeshaas in dagaal uu ka dhacay al-shabaab iyo ciidanka aada hogaaminaysa ah maxaa xilligan dagaalkaasi keenay dagaal noocee ah ayuusu ahaa wala horta ma jiro dagaal hadda yimiday normal sidaad la socotaanba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddooyinka ugu dambeeyey wuxuu dagaalan kula jiray nimankaan argagixisada wakti dheerba sidii uu ummadan uga dulqaadi lahaa iyo sidii muxuu ahaa ii sheege oo dhibaatooyinka iyo khataraha ay wadaan oo ay rabaan inay ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedba ay ku waxyeeleeyaan ay uga hortegi lahaayeen howlgallada marka meesha ka socda taas unbay qayb ka yihiin sida aada la socotaan ayadana waxaa jira in ay isku dayaayaan cadowgu iyadoo waddanku uu ku jiro marxalado iska doorashooyin ah in ay arqaladeeyaan doorashooyinka iyo habsamo socodkooda ciidamada xoogga dalkuna waxay qayb ka yihiin ba mas-uuliyadda ugu weyn ay leeyihiin sugidda amniga dalka marka howlgalladan hadda ujeedadoodu muddooyinkaana way socotay ujeedadooda dhabta waa in nimanka cadowga lagu waxyeeleeyo khataraha ay maleegayaanna looga hortago
waxaad sheegteen shalay in weerar ka dhacay agaarka dhuusamareeb aada ku disheen tiro al-shabaab ah adinka dhinaciina khasaare intee laegaa idinka soo gaaray marka laga soo tago dhowr iyo tobanka al-shabaabka sheegteen inaad ka disheen
wallahi anaga mar dagaal haddii la galo khasaaro wuu imaanayaa annaga askar aan badnayn oo naga dhaawacmay iyo wax naga dhinta way jiraan laakiin waxyeelada ugu weyn waxaan gaarsiina cadowga marka anaga xaaladeenu aada bay u fiican tahay wax culaysuho weynu ma jiraan ciidamaduna si wanaagsan oo sidii loo qorsheeyaa ayay howlgalladooda u wataan marka laga soo tago galmudug waxaa jira ciidamo shalay laga dejiyey magaalada beledweyne oo siyaabo kala duwan ay siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda iyo kuwa dowladda dhexe ahba ay uga hadleen maxaad is leedahay ciidankaasi xilligan waa ay keentay baahi sidee ahaa jirtay in beledweyne ciidankaasi la geeyo waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aada muhiim u ah aad iyo aad waa mahadsan tahay waxaan is leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan gobolada dalka ayaa horta mas-uuliyadu ka saaran tahay beledweynena waa qayb ka mid ah gobolladii dalka soomaaliya gaar ahaan haddana goobaha hadda ay doorashooyinku ka dhacayaan oo cadowga ay isku dayayaan inay arqaladeeyaan waxaad la socotaan muddooyinka ugu dambeeyada cadowgu waxay hajuum iyo iyo muxuu ahay ii sheege arqaladeyn ku haayeen magaalada beledweyne hadday noqon laheeda dhinacan xuduudkan dhinaca galgaduud iyo hadday noqon laheeda galbeedka ama koonfurta beledweyne ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee meesha tegey waxa ay u tageen waxa waaye in cadowgaas arqaladeynaya arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan dhibaatooyinka kale ku haya deegaanka in ay ka hortagaan laakiin runtii ma ahan dadka qaarkood ee sawirada ay ka bixinayaan iyo sababaha ay ciidankaasu meesha u tageen waa wax kala fog waa wax kala duwan waa wax aan runtii xaqiiqatanka aan laysku mataali karin ama aan laysu soo qaadan karin waaye waxaad la socotaan dalkan doorashooyinkiisu hadda in muddahay socdaan waxaan dareemi karnaa wakti xaadirkan doorashadii baarlamanku in haddaanay inta hadda la doorta aanay badnayn aanay inta dhiman aan qiyaasayo inta inta hadda baxdoo la doorta inay badan tahay waxaadna ka warhaysaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marnaba doorashooyinka dalka ka socda ciidan ku lug leh ama ku shuqul leh ama ku howlan ma aha keliya waxa ka quseeya waa sugidda amniga guud ee weliba banaanka ah oo gudaha aan ahayn waxaan ka ilaalinay xitaa in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gebi ahaanba ay soo galaan ama ay ay ay muxuaha ii sheegeen qayb ka noqdaan amniga gudaha laakiin waxaan xoogga saarnay oo focuska saarnay goobaha ay ka imaan karaan arqaladaynta cadowga inay kas inay uga soo qaadaan goobaha doorashooyinku ka dhacayaan in la burburiyo laga hortago lagana saaro si ay u dhacdo doorashadaasu si nabada ugu dhacdo laakiin taliya waxaa jirta kala sarreyn iyo qaab ay dowladnimada iyo iyo ciidamaduba ay u shaqeeyaan oon isleeyahay dabcan aqoonna waa u leedahay wasiirka amniga waxa uu sheegay inaanu ogeyn wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegay inaanu ogeyn ciidanka beledweyne la geeyey adna waxaa leedahay ciidanku waa ciidan halkaas u tegay si ay al-shabaab ula dagaalamaan ciidanka al-shabaab la dagaalamaaya oo aanay wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha ogeynin maxay yihiin horta falastin waa mahadsan tahay aada u mahadsan taha walaale anaga horta wasiir amni iyo wasiir arrima gudadeedeed nidaamka dawliga hay-ado iyo systems hoosta wuu leeyahay wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha guduhu dee dabcan waa wasiiradeenii shaqay leeyihiin howlay leeyihiin anaguna shaqan leenaha howlgallada muxuu aha ii sheegay beledweyne ciidanka tegayna kama duwana ciidanka tegay dhuusamareed kama duwana ciidanka jooga baydhabo kama duwana ciidanka jooga jowhar hadda sida aad la socotaan gobolka shabeellaha dhexe shalay waxaa ka socday howlgalladii ugu ugu xooganaayaa ka socday dhammaan deegaanada ku xeeran oo dhan sababta howlgalladaas ay u dhacayeenna waxa waaye in ay nimankaa cadowga laga saaro dhammaan xayndaabyada ku dhow goobaha doorashooyinku ka dhacaya marka ciidanka beledweyne sabab sawir kale looga bixiyana ma jirto mana ahan waxa la sawirka laga bixinaayo arrintan aad sheegtay wasiirada wasiirka amnigu dabcan waxau hay-ado isigoo haddana wasiirka amniga hay-ado uu xukunyaa jira oo hoos taga oo u ragoorgareeyaa jira wasiirka arrimaha guduhuna sidaasoo kale isagana shaqo iyo howl u leeyahaa jirta laakiin micnaheedu ma ahan inay involved ku yihiin ama ay hawshoodii tahay arrinta milatariga keliya waxaa ka qusaynaya waxay yihiin ciidankaas howlaha gudaha laga qabanayo iyo hawsha ayaga u taala laakiin milatarigu arrinta la dagaalanka argagixisada wasiir amnina uma hoos tagaan wasiir arrimo gudana uma hoos tagaan iyaga hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga marka wasiirka gaashaandhigga waxaa leedahay waa iyo iyo madaxda kale qaranka marka ra-iisul wasaaraha hadday noqo laheed hadday noqo laheed ra-isul wasaaraha hadday noqo laheed madaxda kale qaranka marka waxaa leedahay ra-isul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhiguba waa ay ogaayeen ciidamada beledweyne la geeyey waxaan rabaa inaan kuu sheego falastiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sideedaba waxa ay leeyihiin waa mas-uuliyad mas-uuliyadda ay leeyihiin ee ah sugidda amniga qaranka iyo bulshada soomaaliyeed wax ma ahan yani day to day la leeyahay meel hebeland aadna iyo kanaan ka dhaqaaqna iyo kanaan ka dhaqaaqna ma ahan waa waajib iyo mas-uuliyad annagana saaran hadda waxaan kaala hadlayaa duleedka degmada dhuusamareed ee caasimadda galmudug cid aan noo soo dirtay oo na tiri meel hebel taga ama dhuusamareeb taga ma jirto laakiin waxaan ka fulinaynaa hor u joognaa mas-uuliyaddiina saarneed annaga oo aan garanayno oon u xil saaranah oo annaga noola xil saaray mas-uuliyadda amniga banaanka iyo muxuaha ii sheege sugidiisa marka waa waxaan xil saarannahay ma ahan waxaan maalinle u qaadanay marka waxaa leedahay uma baahnayn inaan ogolaansho weydiisano wasiirka gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaaraha hawsheena caadiga aheedaan wadan saasaan u qaata dabcan maadaama mas-uuli dabcan de adigu waa sidaa u dhigtay ma ahan laakiin waa mas-uuliyadna saaran haddaad la socotaan magaalada beledweyne laba isbuuc ee ugu dambaysay ama kaba sii horba waxay nimanka cadowga ay gaareen heer ay ku garaacaan mootaro ay magaalada gudaheeda ku garaacaan taas anagoo ka jawaabayna oo xaqiijinayna amniga banaanka ayaan ciidanka geyna beledweyne ciidamo waxaa jooga ka socda jabuuti iyo nimanka midooda africa ah maxay ka qabtaan ciidamadaasi haddii aanay al-shabaab magaalada ka difaacayn runtii taas waa dabcan ciidamada amni somaliland ayay dalkan ku joogaan shaqooyin ay u xil saaran yihiin ayaana jira hadday noqo laheeday in ay argagixisada ay ka gacan siiyaan sidii loola dagaalami lahay dowladda soomaaliya iyo haddii ay noqo laheeday in ay laftirkeeda arrimaha doorashooyinka gaar ahaan amniga gudaha iyo banaanka labadaba ay ka qayb qaataan marka dabcan ayagana way ku howlan yihiin howlahooda wada shaqaynaana ka leenaha hadda howlaha so
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada militariga soomaaliya genaraal dawaah yuusuf raage oo u warramayey falastiin axmed iimaan halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya mukhtaar xuseen afraax xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka hiiraan oo xalay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa si weyn uga soo horjeestay ciidamada la geeyey magaalada beledweyne waryaha v o eda seenab abuubkar maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo qeyb ka ahaa shir jaraa'id oo ay qabteen wasiirada ee xildhibaanada kasoo jeeda gobolka hiiraan ayuu ku sheegeen xukuumadda soomaaliya aanay waxba kala socon ciidamada la geeyay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan dowladuna ay go-aan kasoo saari doonto wuxuu sheegay wasiirka arrimaha guduhu in ra-iisul wasaaruhu u xilsaaran yahay arrimaha amniga doorashada ayna ahayd in isaga looga dambeeyo haddii arrimo doorasho darteed ciidamo loo geynayo magaalada beledweyn hase yeeshee aan lagala tashan ra-iisul wasaaraha arrintaas ma aha arrin ay xukuumaddu ka warqabto oo ciidankaas meesha la geeyey iyo ujeeddada loo geeyey iyo sababta loo geeyey midna ma aha arrin ay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa midna ay ka warqabaan waxaan marka arrintaas leenahay ma aha meeshaas mid u baahan in ciidan lagu xalliyo arrinta ka taagan beledweyne waa arrin u baahan maaragtay khilaafka siyaasadeedoo jirina in wadahadal iyo wadaxaajad lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinkana si nabadgelya inay uga dhacaan meeshaas marka arrinkaas ma aha arrin oo laysla ogaay oo ciidan meesha in la geeyo oo xukuumadda ay ka warqabta ma aha taliyayaasha ciidamadana waxaan leenahay maarata inaysan ku degdegin oo aysan tallaabooyin iyo wax doorashooyinka fadqalada u keeni kara aysan qaadin oo dhimirqabka iyo wanaagga laga wada shaqeeyo taasna ayagaan maaragtay fariin ahaan aan meeshaan rabnaa inaan ugu gudbinno markaan iska waraysanay xukuumad ahaan ra-iisul wasaaraha markaan arrintaa iska waraysanayna xukuumadda kolley waxay kasoo saari doontaa arrinkaas go-aanay kasoo saari doontaa arrintaas maaragtay qaabka ciidankaas meesha ay ku tagan iyo iyo ujeeddooyinka ciidanka loo geeyey kolley xukuumadda arrintaas ayaa waxay soo saari doontaa tallaabo arrintaas ku wajahan maaragtay hadduu ilaahay idmo arrinkaasna waa arrin aan laysla ogeyn waa arrin maaragtay xukuumadda aysan ka warqabin ma aha maadaama ay doorashooyinka iyo nabadgelyadooda ay u xil saaran tahay xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha oo mas-uuliyaddeeda koowaad leeyahayna aan lagala tashanin uusan ka warqabin arrinkaas marka waxaan leenahay go-aan ka soo bixi doona xukuumadda kulliba soo saari doonta insha allah hadduu ilaahay idmo annagana waxaan leenahay arrin aan ka warqabnay ma aha meeshana ma aha meel u baahan in ciidan maaragtay arrinteeda lagu xalliyo ciidamadaas waxaan leenahay in howlaha loogu talagalay oo kale ay ku soo ekaadaan ay maaragtay joogaan meelaha loo loogu talagalay xeryahooda iyo shaqooyin kale oo loo loo igmaday marka ma aha arrintaas arrin hadda colaad ka taagan oo argagixiso iyo dhibaatooyin kale oo hadda beledweyne gudihiis ka taaganna ma jiraan kacdoonno iska siyaasadeeda jiro kacdoonnada siyaasadeed waxay u baahan yihin in nabadgelyo lagu xalliyo iyo wadahadal dadaana u xil saaran howlahaas dadka waxay leeyihin dhaqanay leeyihiin odayaal dhaqanay leeyihiin waxay leeyihin ugaasiyay leeyihiin siyaasiyiinay leeyihiin wadaxaajadoodina ku dhamaan doonta arrintaas marka wasalaamu calaykum waraxmatullah wasiirka siyaasiyiinta ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa si wada jir ah u sheegay in arrimaha beledweyne ka jira ahayn in ciidamo lagu xalliyo balse ay u baahan tahay in loo wajaho qaab wada hadal ah iyagoo ku baaqayn ciidamada halkaasi la geeyey in ay ku ekaadaan xeryahooda iyo howlaha loo igmaday ayna ka fogaadaan arrimaha siyaasadda iyo xaaladda ka jirta magaalada magaalada beledweyn ayaa shalay la geeyey ciidamo aada u badan sida dad badan ay sheegeen xilli ay magaalada ka taagan tahay xiisad kacsanaan ah oo ka dhalatay arrinta ciidamada la geeya halkaasi sidoo kale waxaa ka hor yimid arrimaha la xiriira ciidamada la geeya magaalada beledweyn midooda musharaxiinta oo soo saaray qoraal ay uga soo horjeedaan ciidamada la geeya beledweyn inkastoo saraakiisha ciidamada dowladda ay horay u sheegeen in ciidamada shaqo ku lahayn siyaasadda oo ay meesha u tageen la dagaalanka al-shabaab saynab abuukar v o a muqdisho
aaday umahadsan tahay saynab abuukar dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o eda ah oo toddobaadkan ku saabsan garsoorka soomaaliya waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
garsoorka soomaaliya ayaa doonaya inay abuuraan kalsoonida bulshada wakhti caqabado badan ay ku hareeraysan tahay garsoorka shaqooyinkiisa gudaha waddanka soomaaliya waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o e da ee toddobaadkan kadib marxalado badan oo uu soo maray garsoorka soomaaliya tan iyo dowladihii isaga dambeeyey dalka burburkii wixii ka dambeeyey weli waxaa caqabado ay ka haystaan laamaha garsoorka inay qotomiyaan garsoor hagaagsan oo shaqaynaya caqabadaha ugu badanee jira ayaa waxaa ka mid a la-aanta gaarista go'aamada qaarkood oo xilliyadii loogu talagalay dhaafo iyadoo aysan jiran ciidamo la shaqeeya waaxyaha cadaaladda oo booliisku ay ka mid tahay si ammaanka loo ilaaliyo nidaamka sharciyada uu garsoorka soomaaliya ku shaqeeya oo ilaa iyo toddobaatameeyadii kuwii la dhisay ah oo aanan la bedelin lana jaanqaadi karin hannaanka federaalk ee dalka uu galay musuq maasuq la sheego inuu ka jiro laamaha garsoorka dalka gudihiisa iyo dhibaatooyin kale oo shacabku ay badi soo wariyaan dhinaca kaleeto kooxda al-shabaab ayaa leh maxkamado gooni gooni ah oo qaarkood dad badan oo gobollada dalka iyo deegaanada ku dhow muqdishoba ay u doontaan cadaaladda ujeeddada loogu qanco go'aamada al-shabaab ay sameeyaan ayaa dadka qaarkood waxay kuu sheegayaan inay yihiin kuwo aanan hadal laga daba keeni karin amaba dadka qaarkood ay u arkaan in taasi ay tahay cabsigelinta kooxda al-shabaab aaweed oo go'aamada ay gaaraan ay fuliyaan dhinacyada ay ka wada gaaraan waxayna taasi keentay in al-shabaab ay qaadaan dacwado la xiriira guryaha dhaxalka beeraha guurka khilaafyada ganacsiga iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada dhibaatooyinka soo kala dhexgala ah saddexdii sane ee lasoo dhaafayse waxaa sannad kastaba ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay qabanayso shirar lagu turxaan bixinayo garsoorka islamarkaasina loogu gogol xaaro waxyaabaha muhiimka u ah inay wax kabedel ku sameeyaan garsoorka dalka sanadkan mawduuca shirka ah ay ka qaybgalayaan bulshada rayidka iyo qaybaha cadaaladda dalka ayaa looga hadlayaa kasbashada garsoorka ee kalsoonida bulshada ayadoo shirkan uu yahay mid ay kasoo qaybgalayaan dhammaanba maxkamadaha ka jira gobollada dalka iyo sidoo kaleeto tan dowladda dhexe ee federaalka haddaba nidaamka garsoorka ee soomaaliya sanadkan ee ah kalsoonida shacabka ma tahay inay kasban karaan ayadoo arrinkaasi dhinaca kale ay feer socoto in shacabka qaarkood laga yaabo ayba ka daaleen maxkamadaha dowladda baashe yuusuf axmed waa guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya iyo garwadeenka shirka sanadkan dib u nidaaminta garsoorka ee muqdisho ka furmay waxaanu aaminsannahay awoodda ugu weyn hubka ugu weyn iyo xoogga uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummadiisu ay ku qabto garsoor haddii ay bulshadiisu ku kalsoon tahay runtii garsoorkaas waxa weeye waa garsoor ee bulshada sidii loo baahnaa ugu adeegaya annaguna mar walba waxaa naga go-an bulshada soomaaliyeed inaan ugu adeegno si cadaalada talabaad waxa weeye dee dalku wuxuu ku jiray muddo burbur iyo sooka iyo hadda oo soo kabasho ku jiro taasi waxay keentay markaa in ummaddu ay ka aamin baxdo hay-adihii dawliga ahaa marka maadaama oo hadda uu dalku dib u soo dhismayo oo hay-adihii dawliga ahaa ay dhismayaan waxaanu aaminsanaynay lagama maarmaan tahay in iyaduna ay barbar socoto oo ay la jaan qaado in laga shaqeeyo soo celinta kalsoonidu ay ku qabi lahayd guud ahaan hanaanka dowladnimo iyo gaar ahaan garsoorka dalka markaa runtii dee markii burburku dhacay ayay baahi ayaa kalsoonidaas luntay soo celinteediiba hadda ay tahay in laga shaqeeyo balse guddoomiye baasha ayaa qabo in heerarka ay marto dacwooyinka ay qaadaan oo wakhtigoodu dheeraada ay suurtagal ka dhigi karto in al-shabaab cadaalad loo doonto wuxuu kaleetoo sheegay garyaqaan baashe inay jirto cabsi xooggan oo al-shabaab dadku ay ku hayaan islamarkaasina cidina aysan ka hor imaan karin amaba aysan diidi karin amarada ay gooyaan maxkamadahooda cabsida laga qaba aaweed dhabahaan ma hayna anagu tira koobka ee dhaba dhabta ah ee aadaa nimankaasi cadowga dalka ah laakiin waa dhici kartaa waanay dhacdaa inay aadaan xaqiiqaduna ma aha in maaragtay cadaalad loo aadaya ama cadaalad laga helaye waxa weeye waa cadijuglayn iyo qasab bulshada lagu bulshada bulshada bulshada lagu hayo ta kalena waxa weeye garsoorka dalku wuxuu maraa hanaan iyo habab dacwaddu ay marto oo ay ka bilaabanto maxkamadaha derajada koowaad ay marto derajada labaad derajada saddexaad oo maxkamadda sare ay gaadho iyadoo la raacayo xeerarka dalka marka waxaa laga yaabaa wakhtigaasi ay qaadanayso inay saameyn ku yeelan karto marar badanna waxaa taga dadka laga gar helo waxaanu ka war haynaa kaysas maxkamadaha soo maray oo laga garnaqay oo si cadaalada u dhacay oo dadkii laga xukumay waa tahay marka loo xukmay xuquuqda ay u dhibaateeyaan ay meelahaas tageen caqabadaha aan kor ku soo xusnay qaarkood waxa iga warramay guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxudiin shaatax federaalka dalka uu qaatay oo aan garsoorka dalka aan usan la jaan qaadi karin tan labaad garsoorka arrimaha go-aamada laga gaaro ama maxkamadaha ama garsoorka markay go-aamiyaan xukuumadda fulintooda ayaa ah howl kale oo aanan marka markaa la jaan qaadin garsoorkii oo aan hadda markii go-aan la fulinayo aysan sidii loo fulinayn amar ee culeysta in la fuliyo halka meelaha kale go-aamada markii la gaaro fulintooda ay huban tahay tan kale processka ama habka loo maraya dacwooyinka oo runtii aad u dhib badan oo dadku aysan markaa aan nidaamka cadaaladda aan aqoonin ama sida loo dacwooda aan garanaynin ay dhib ku tahay inay markaa maraan nidaamka noocaas oo kale ah oo runtii aad lalaabana ama wakti badan dadka ka qaadanayo corruption oo meelihii qaarkood ka jira oo runtii sababi karo dadku inay markaa aysan ku kalsoonaan iyo dadweynaha oo markaa mar walbaba jecel wixii inay noqdaan wax practicaly oo oo runtii cadaalad ay dareemi karaan markii dacwad ama ay qabtaan baahi ay u qabaan inay helaan cadaalad iyo garsoor xaq ah inay helaan marka arrimahaasa waxaa moodaa inay tahay waxyaabaha oo kalsoonida yareynayo marka laga soo tago saa sheegta dhaqaalyarida iyo awoodda garsoorka oo hadmidsa kubceysa ah iyo xaaladaha ka jira dalka oo runtii aanan caqabad badan ku ah
mid la mid ah garyaqaan baashe guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxaa qaba rofesor liibaan xuseen ciise oo macallin ka ah jaamacadda muqdisho sidoo kaleetana ah sharciyaqaan ka tirsan bulshada rayidka ee soomaaliya sabababa yani meelarka qaarkood yacni waxyaalaha ay aad u sheegaan waxaa ka mid ah in go-aanka maxkamadaha ay aad u jiitamaan jiitan xoog badan ayaa lagu sheegaa oo taas ayaa asala waa sanadahan waktiyadan dambe oo xagga malafadaadka iyo markii gurigaagii adoo lagu xukmiyey ayaa dhacaysa inaanan gurigii aadan fulintii aadan helin dadka qaarkood wuxuu ku leeyahay shan sanaan haysanaa fulin ma lagama saari karo qof kalaa ku jira marka ay marka u dacwoodaan meelaha oo kale haddii ay dhacdo inuu warqadihiisii iyo mulkiyadiisii u sugan yahay waxaa ku filan keliya telefon oo la yidhaahdo gurigaas iyo waxaa ka bax adiga ma lihi haddii ay ka bixi waayo jawaabtiisa waa la yaqaanaa marka taasaa waxay keenaysaa dadku inay yidhaahdaan calal aqal qofkii is yidhaahdaa wax un samee fulintaa fulinla-aantaa ka niyad jaba inuu aado way dhacdaa waxyaala noocaasa waan maqlnaa oo guuxaas wuu dhexya adkee ka run ah ilaa xadkey tahay waa meesheeda laakiin waa sheeko taalla guuxi yaalla magaalada iyo sheeko weyn haddaba garsoorka dalka soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala gedisan wakhtigaanse wuxuu u muuqdaa sidii hore inuu ka soo kabanayo sida uu ku doodaya mar kale professor liibaan xuseen ciise hanaanka garsoorka ama cadaaladda soomaaliya maraaxiil badan buu soo maray maadaama dalka uu burburay burburkii kadib dad baa aad isu xilqaamay oo shaqeeyey mudo dheer laakiin duruufaha ay ku shaqaynayeen awgeed waxaa dhacday dad aan mararka qaarkood aqoontii aanan lahayn iyo dado fara badan baa soo galay laakiin waxaad moodaa hadda sanadahan ugu dambeeyey dadaal xoog badan ayaa muuqata oo xagga dib u habaynta shirkan maanta ka furmay waa markiisii saddexaad afaraad buu hadda mataqaana shir sanadeedka la qabanayaa sanad kastaba waxa weye dhinacyadii laga warbixinihii sanadeedka la kala qaataa iyo dhinacyada u baahan in la fogsagareeyo ama la xoojiyo waxyaala fara badanoo isbeddelah waa la sameeyey xagga maxkamadda sare maxkamaddii raacfaanka tababaraa la qaatay arday fara badan adaha kasoo yani baxay ayaa la qaatay aqoon leh qaar master degree ah marka horumar dhinaca waa laga soo sameeyey laakiin waxaad moodaa duruufaha haysta awgeed xagga miisaniyadda iyo duruufaha amniga haysta ayaa keenaya iyo xukunada qaarkood oo u baahan fulin ayaa waxay keenaysaa fulintiina yacni waxay u baahan tahay in xukun kolka la soo saaro in deg deg lagu furiyo oo hay-adaha kaabaya fulinta booliska iyo inay noqoto laakiin maadaama dhinacaas habacsanaan weyn baa ka jira shirarkii ugu dambeeyey waxyaalaha aad loo dalbada in waxyaalaha waxaa ka mid ah oo aad loo dalbaday in boolis ama ciidamo si gaara ula shaqeeya garsoorka si loo helo fulin deg deg ah marka waa caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla garsoorka wakhtiga kan musuq maasuqa ayaa qayb ka ah caqabadaha jiro oo dhinacyadaasi aan ka soo hadalna ee qayb ka tahay waxaana dhici karta in qaar ka mid a dadka maxkamaduhu ay go'aamada u gooyaan dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaceeda inay dhinaca kale kooxda al-shabaab aadaan waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed oo aan weydiiyo guud ahaanba caqabadaha ku salaysan musuq maasuqa sahla waxaan rabaa inaan kuu sheego waa run weeye horta dacwaduhu wakti bay qaataan taasna waxa ugu wacan xeerarka dalka ayaan saamaxayn inay muddo kooban ku dhammaadaan sidaas haddii aad og tahay xeerka habka madaniga soomaaliyeed oo ah xeerka lagu saleeyo marka laga garnaqayo dacwadaha madaniga ee dhulka aad soo qaaday oo kala waxaa ugu dambeysay wakti laga joogo hadda dhowr iyo afartan sannadood kun sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii baa xeerkaa la sameeyey waxaa laga yaabaa waktigaas inaanay bulshada soomaaliyeed dhulba isku qabsan jirin dhulka inay dowladdu gacanta ku haysay dacwadaha maxkamadaha soo galaa inay dacwado yaroo kooban ahayro muddo kooban ku dhammaada laakiin duruuftii baa isbedeshay markaa waxay imanaysa inay dacwaduhiina bateen dacwaduhu markaasi wakti runtii ay qaataan marka laga hadlayo musuq maasuqa iyo inuu saamayn ku yeesho ma odhan karno garsoorku boqolkiiba boqol waa ka fayow yahay musuq maasuqa laakiin waxaan kuu sheegay inaanu dadaal weyn runtii gelinay la dagaalanka musuq maasuqa iyo eexda islamarkaana garsoorayaal tiro badan iyo shaqaalo tiro badan oo lagu tuhmayey laga saaray garsoorka islamarkaa aanu hirgelinay in garsoorka dadka soo gelaya lagu qaato hanaan hufan oo tartan ah oo qofku uu ku yimaado aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo maxaa taqaanaa laakiin aanu ku iman yaa ku yaqaana runtii dad badan oo hadda boqol iyo toban qof oo iskugu jira garsoorayaal kaaliyayaal iyo xeerayaal habkaasi ku yimid ayaa waxay ku soo biireen garsoorka waxaananu aaminsannahay runtii inay wax badan ka bedeleen xaaladii uu garsoorka ku sugnaa welina jidka jidku waa dheeryahay howlo badan baa inoo hadhay shaqadeediina waa la hayaa laakiin si weyn baanu ula dagaalanaa musuq maasuqa iyo eexda garsoorka waxaananu ku dadaalaynaa inaanu xaqiijino garsoorku inuu noqon mid hufan oo karti leh oo si dhexdhexaada bulshada soomaaliyeed ugu adeega haddaba kulamadan saddexda sano soo jirsaday iyo dib u habeynta lagu samaynayo garsoorka wakhtigan dalka shacabka ma siin karaan kalsoonida looga baahan yahay waxaan weydiiyey mar kaleeto waxaa laga filan kara kulamadan iyo sida ay isula jaan qaadi karaan kulamadan iyo caqabadaha inay dawo u noqdaan cismaan maxuudiin shaatax wala runtii maanta waxaa furmay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka waa markii labaad aan ka qayb galo runtii markaan u fiiriyo kii hore iyo kan wax badan ayaa iska bedelay waxaa muuqato in dadka qaarkood oo garsoorka ee qayb ka ah ama ama hogaaminayo inay rabaan inay wax hagaajiyaan balse waxaa moodaa in caqabadaha hortaagan ay yihiin caqabado keligood aysan ka qaban karin uga baahan mid si national ama dalkao dhan lacago oo wax laga wada qabto sida nidaamka federal systemka oo aan markaa iyo nidaamka da ugu shaqeynaya garsoorka oo runtii ah kii hore marka arrimahaas oo dhan fulinta go-aamada ama xukumaha dhacayo oo aan la jaan qaadeen habka ay ciidamada booliiska iyo garsoorka iskula shaqeynayaan arrimo siyaasadeed oo marka qaarkood soo far soo fargashtaan habka cadaaladda iyo garsoorka waxaasoo dhan ayaa marka u diidaya inay dadka howlaha wadaan ay xal u helaan marka garsoorka ayaa ah mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee nidaamka dowladeed waana mid ka madax bannaan laamaha kaleta ee dowladda hase yeeshee caqabadaha ku gadaaman garsoorka dalka soomaaliya ayaa waxa uu ka dhigayaa in weli dheelitirnaan la-aan garsoorka dalka inuu jiro inkastoo sanadba sanadka ka dambeeya sida martida barnaamijkan iigu warranta ay ku warramayaan in uu soo hagaagayo laamaha garsoorka ee dalka guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o e da ee toddobaadkan waa naga intaa toddobaadkan inta mid ka xiga aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o eda halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyey wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa shalay beledweyne waxay keentay ku dhowaad laba boqol oo askari oo isugu jirta ciidamada gaarka ah ee haram cad iyo gorgor keenista ciidanka oo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin ma abuuri kartaa xiisado hor leh oo arrimaha amniga doorashada quseeya waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoon-yahan xasan nuur diinle iyo axmed maxamed maxamuud oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka hadalka waxaa ku horeynaya xasan diinle
xuseen xasan dhaqane aad ayaa u mahadsan tahay iyo bahda v o a ciidanka shalay la keenay magaalada beledweyne waa ciidanka dowladda soomaaliya wax amniga carqalada ee ku ahna ay sameynayaan ilaa hadda mu aragna annaga haddaan nahay bulshada maxaa yeelay ciidankaasi waxay joogaan isteedyada qaarkood hadda isteedkan oo hirshabeelle jowharay ka joogaan galmudugay joogaan jubbaland south west intaba wax hadda maanta carqalada ay dhib ka taagan annaga ma aragno midda kaleeto oo ay dhahday doorashada dhib ma ku yeelan karaan doorashada dhib ma ku yeelan karaan maxaa yeelay guddi doorashooyinaa jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyaga ayaa maamulaya maxaa yeeley ciidan meel ay ka soo galaanna ma jiraan maxaa yeeley ciidamo gaara oo loo qorsheeyaa jiro amniga doorashooyinka kuwa booliiska iyo kuwa amisom marka aniga ma u malaynayo in meelnaba ay carqalad ku noqon doonaan doorashada doorashadan afartanka maalmood loo asteeyey inay si wanaagsan kusoo dhammaataan rajaynaynaa insha allahu tacaala iyadoo amni ah oo istiqraar iyo nabad la haystaan ay kusoo gabagaboodo ciidankaana waa xoojin iyo in loo adeegsado amni darada iyo meelaha dowladda ay maxay tidhahdaa faldembiyeedyada ee amniga lidka ku ah in amniga ay sugaan in loo adeegsado waayo marka marnaba ma dhici doonto in doorashadii afartanka biri ahayd in ay carqalad gaarsiiyaan xasan waa mahadsan tahay haye axmed maxamed bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xuseen dhaqane iyo bahda v o da dhammaan waa salaamahayaa fakirkayga haddii aan ku cabiro ciidanka beledweyne shalay ay geeyeen madaxweyne farmaajo iyo faad yaasiin ay geeyeen waxa uu uu ka dhigan yahay calqaladayn nabadgelyo iyo calqaladayntii doorashada in halkaas xasrad laga abuuro ayadoo awalba hore uga taagnay tabashadii hirshabeelle iyo reer hiiraan ka dhexaysay ayaa dab lagu sii shiday taas oo ujeedkeedu uu yahay ugu weyn in lagu calqaladeeyo marka ugu koowaad doorasha inaysan ka dhicin dalka soomaaliya gebi ahaanteedana la joojiyo waa mid midda labaad waxaa weeye in lagu boobo doorashada soomaaliya doorashada in lagu boobo kuraasta taalla hiiraan in lagu boobo waxaa kaleeto meesha ku jira waxaa weeyaan in koox kooxda filla soomaaliya in si kasta oo ay u dhabirjibin karto ama ay u burburin karto isku daygii doorasho la rabayay in lagu soo gabagabeeyo afartan beri in calqalad weyn loogala hortago calqaladaas oo aan isleeyahay waxay ka bilaabeen shalay waxay ka bilaabeen beledweyne xasan sida aad maqlaysid axmed wuxuu hadalka u dhigayaa in keenista ciidankan ay marxalad abuuri karto haye adiga dhankaada xuseen haddaan su-aashaas ka waramo walaalkey uu leeyahay in doorashada lagu carqaladeeyo waa uu leeyahay ma ahan carqaladaan dhihi karaa maxaa yeelay madaxweynaha ayaan hore wuxuu booqday hirshabeelle iyo asiga iyo guddigii xarumihii doorashada lagu qabanayay saas si lamid ah madaxweynayaasha waa booqanayeen waxay booqanayeen xarumihii iyo meelihii doorashada ay ka dhici lahayd inta doorashada aysan dhicin marka madaxweyne cali guudlaawa asna sidoo kaleeto xaq ayuu u leeyahay inuu beledweyne imaado guddiga keeno wejiga labaad ee doorashada ka qabsoonto waajib dastuuri ah waaye ayaana faraaya inuu howlahaas saas u qabto marka boob lama dhihi karo hirshabeellena waa ogeyn waxay tidhaahdaa waa maamulkii ugu doorashada qurxunaa ama tartanka wanaagsanaa meeshuu ka dhacay tartan fiican oo furanna ayaana haddana ka rajeynayna inuu ka dhaco beledweyne iyo jowhar sida maamulada kaleeta ay sameeyeen si ka duwan oo ka hufnaan fiican xor iyo xalaal ah ayaan ka sugaynaa insha allahu tacaalaa marka waa maamul keliyan ku kalsoon nahayba inuu doorashada furi doono ilaa ay dadka iyaga ka cararaan ee dhahaan registration ma rabno marka aadaa u mahadsan tahay haye axmed maxamed
aad baa umahadsantihiin xuseen dhaqane waxaa weeyaan horta walaalow ciidanka shalay la geeyey beledweyne ayadoo looga baahan yahay magaalada muqdisho oo amni xumo darteed ay kooxda daacish ay u xirtay bakaaraha ay albaabada la iskugu dhuftay ayadoo looga baahan yahay oo siinka dheer iyo afgooya aan la isku mari karin oo balcad iyo muxuu ahatayishaag muqdisho aan la isku mari karin ciidanka loo daabulay markii la yidhi doorashada ha lagu dhaqaaqo xukuumaddii soomaaliya ay doorashada rabtay inay afartan beri kusoo gabagabayso lagu dhabar jebinahayo oo beledweyne loo daadgureeyey anugu waxaan qabaa amni sugi mahayaan ciidamadii amniga sugi lahaa ee meesha way joogaan hiiraan gobolka hiiraan waa joogaan ciidankan waa ciidan qaas ah oo loogu talagalay burburinta gobollada iyo maamul goboleedyada iyo dadka soomaaliyeed ee ka fakarka duwan kooxda villa soomaaliya waxa weeyaan waxaan leeyahay xuseenow arrintaasi sida walaalkay u dhigay ma ahan ee sida xaqiiqdaa waxa weeyaan waa koox ee ku tala gashay in meel kastoo ay ka xagal daacin karto ama ay ka dhabirjibin karto doorashada geedi socodka nabadda la raba in lagu dhammeeyo sida degdegaa loogu ballamay inay dhabarka uga jabshaan ugu dambeyn xasan nuur diille golaha wadatashiga qaran heshiiskii ay gaareen dhowaan waxa uu dhigayay in muddo kooban doorashada lagu soo gabagabeeyo oo ilaa shan iyo afartan maalmood ah waqtigu isgurayaa meelaha qaar xiisadaa ka jiro ma kula tahay waqtigii loogu talagalay in wax walba ay ku dhammaanayaan
xuseen xasan dhaqane aad ayaa u mahadsan tahay doorashada ma ku dhammaan kartaa afartanka maalmood ee loo qabtay haa waa ku dhammaan kartaa maxaa yeelay maamul walbo laba boqol toddobaatan iyo shantii xildhibaan maamulada marka loo qeybiyo mid walbo dhowr iyo soddon ayaa kusoo aadaysa dhowr iyo soddonna ugu yaraan afartan biri ka yar in lagu qabo karo ayaan jecelnahay maxaa yeelay qabiil walba isma saarno maxaa yeelay qabiil walba boqol iyo kowdiisa asaa qoranayo waa tii soomaalida ay dhihi jirtay nin walbuu qoortaada soo qoyso ama meerax ku soo xiro marka qabiil walba hadduu boqol iyo kowdiisa keensado si hufanna loo maamulo afartanaa sheegtee soddon biri xataa waa lagu qaban karaa markaan hadda aan usoo gudbay hirshabeelle ahaan waa maadaama doorasho hufan ay qabanayso maamul goboleedka hirshabeelle maxaa yeelay aqalka sare waxaan ku aragnay inay ciyoob dhammaysay maamullo iyada ka horeeyey ayay ka hor dhammaysay marka saas iyo si la mida ayaan jecelnahay inayna haddana si ay ku dhammayso oo afartankii beri la qabtay hadda ugu yaraan toban maalmood waa baxay soddon ayaa hartay soddonkaas marka waxaan jecelnahay in maamul walba uu kusoo dhammaystiro waana kusoo dhammaanaysaa hadda ilaa iyo dhowr iyo lixdan ayaa la maraa marka isbuucanna waxaan jecelnahay marka dhowr iyo lixdan kale in lagu daro waa mahadsantahay xasan nuur diinle haye axmed maxamed maxamuud walaal waxaa la yidhi sadar muuqdaa su-aali ka dhan waxaa weeye doorashadii loogu talagalay afartanka beri in lagu soo gabagabeeyey laguna ballamay golaha wadatashiga qarankuna ay ku heshiiyeen waxaa muuqata in la dhabar jebiyey dhabarjibinteeduna shala ay bilaabatay ka horna ay aada u socotay meel kastoo ay ka sahlan tahay dhabarjibinteedu ama ay isleeyihiin waad ka calqaladayn kartaa waad ka calqaladayn kartaan ayayna ka calqaladaynhayaan waana waana arrin abaabulan qorshaan haddii hadda uu xataa fashilmo oo ciidamada dib loo soo celiyo qorsho kaleetaa u sii yaalla anuma malaynayo inay lagu qaban karo doorashadaas in wakhtigeeda ay ku gabagaboobi kadhama u malaynayo sababtoo ah waxa weeyaan kooxda villa soomaaliya inta meesha ay ku jirto suurtagal ma noqonayso in ay doorashadii wakhtigii loogu talagalay inay dhacayso ciidamadiina ayagu ay xukumaan kana amar qaadanayaan shalay waxaa la yidhi ciidamadu ha ka baxeen siyaasadda haddana waxay ku dhex jiraan waxa weeyaan inay dhinac u adeegaan wayna caddahay midda labaad hirshabeelle maamul goboleedyada hirshabeelle waa maamulka keliya oo aan hal qof laga soo dooran inta kale way bilaabeen hirshabeelle waxa weeyaan looguma talagelin in waxba ay doorasho in muxuu ahatay isha ay ka qabsanto xabad baana ka dhacaysa xabaddaasna waxaa sabab u ah ina farmaajoa sabab u ah inta meesha uu fadhiyaana wax ka ka suurtagelaya oo doorasho ah dalkan ma jirto sidaasaan qabaa anugu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinayey xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhegaystayaal dhakhtarka weydii waxaa martigu ah dhaktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay daaweynta xanuunada gudaha iyo kuwa wadnaha dhakhtarka ayaa waxa uu marka hore ka hadlayaa cayilka iyo dhiig dufanowga colostral
haddii hilib la cuno oo lala fadhiisto waa dilaa kolestaroolkaa badanaya waa la fadhiya meel la aadmaya ku dar iyadiina waxa weeyaan kolestaroolka inagu batay waa la cayilay waa lala fadhiyaa waxaa markii aad loo cayilo kusoo xigi doona waa kaadi macaanka intaas markii la isla helo gaar ahaan haweenka u badan iyo iska fadhiya hadde waxa weeyaan kolestaroolkii buu keenaya isagaana xudun ah inta kale oo dhanni way kaalmaynayaan laakiin ka halaagga ah ee xudunta u ihi waa kolestaroolka intoodan oo dhan waxaa suurooday intooda kale haddii aysan jirin uu keligii jiro fiiri keligii haddii uu jiro kolestaroolku waa ku filan yahay inuu qofka dilo wuu ku filan yahay marka kolestaroolkuna waxyaabuhu ka yimaado waxaa ugu badan oonta xoolaad baa ugu badan oonta xoolaad waxaa la rabaa marka hilibka cad baa la cunaa sida la sheego oo maaragtay malaayiga ma jeclin maaragtay laakiin hadee malaay in la cuno weeye digaag in la cuno weeye digaag hadda fiican innaga waddankeena male laakiin hadda waa la keenaa dibadahaas yaa laga keenaa marka in kuwaas la cuno oo la badsado hilibka cad hilibka casna la yaraysto haddii laga maarmi waayo oo aad ka maarmi weydo waxaa rabaa jiir keli ee ta inuu yahay biyana lagu kariyo fiiri haddii la shiilo waxalla wixii isagaa dib u cabbi marka waxaa la rabaa in biyana lagu kariyo jiirkana uu yahay oo waxalla wixii laga guro waxalla wixii maaragtay baruur ahaa marka sidaasu wuxuu yahay xudunta isagaa u ah wadnaha xanuunka iyo cudurrada xanuunka waxaa xudun u ah kolestaroolka oo ka yimaada oonta xoolaha saliiddu waa fiican tahay saliiddu wax ma keento saliidda ha la barto malaayiga ha la cuno digaagga ha la cuno sidaasaan soomaalida ku waanin lahaa magacayga waxaa laydhahda cabdilaab aadan maxamed waxaan joogaa muqdisho dhakhtarka waxaa weydiina maxaa lagu gartaa calaamadaha wadna xanuunka su-aashaas waa su-aal ballaadhan laakiin waxay qasab noqonaysaa in lasoo kookoobo ruuxa haddii wadna laga hayo waxaa suuroodo calaamadaha aan sheegayo in kulligood laga helo way dhici kartaa in qaar laga helana way dhici kartaa in hal mid uun laga helana way dhici kartaa waxaa ka mid a calaamadaha oo qofka uu ku garanayo in wadnaha laga hayo waa xanuun sideeda dhanna mid baa rabaa in soomaalida loo kala caddeeyo xanuun iyo cudur baa kala jira qandho iyo cudurna way kala jiraan qaar baa waxay cudurka iyo qandhadii waa isugu mid war miyaad qandhaysan tahay waan wuu ku dhahayaa haa laakiin haddaad tidhahdo calaamadii qandhaha ma haye may cudurkan ka wadaabuu ku dhihi marka horta waxaa la rabaa qandho iyo cudur isku mid maaha xanuun iyo iyo cudurna isku mid maaha cudurkaa xanuun leh cudur xanuun wuu yeelan karaa laakiin xanuunku keligiisa cudur ma ah cudurku waa calaamad cudur uu keenay wey marka sida xubno badan oo jidhkeenna ka mid ahiba marka ay bukoodaan ay kuu xanuunaan wadnuhuna wuxuu ka mid yahay xubnaha hadduu cudurrada qaarkood ay ku dhacaan uu xanuuno xanuun keena wey cudur kasta oo wadnaha ku dhacay xanuun ma keeno saahal la ogaado cudur kasta oo wadnaha ku dhacay xanuun ma keeno laakiin cudurro wadnaha ku dhaco xanuun weyn leh ayaa jira marka koow horta waxaa ka mid a xanuun baa ka mid a calaamadihii baa la isweydiiyey soo maaha xanuunku xageebuu xanuun yuu qofka ka qabtaa xanuunka wadnuhu waa xanuun aad iyo aad u dhib badan asal ahaan waxaa loo yaqaanaa ama meesha ay tahay inuu qofka ka qabta waxaa weeye laftan sakaarka la yidhaahda ama labada naas udhaxaysa labadaada naas laftan udhaxaysa sakaarka la yidhaahda gadaasheeda retroexternal halkaasaa horta asalkiisu u yahay halkaasuu qofka xanuun ka qabtaa laakiin nasiib daro waxaa dhacda in xanuunkaasi uusan meeshaa ku ekaanina uu meelo kala aado meelaha kalau aada waxaa ka mid ah gacmaha gacanta bidixduu aadi karaa gacanta midigtuu aadi karaa wuxuu aadi karaa halkaa iyo garhkaaga ayuu aadi karaa qoorta halkaa salkeeda ayuu aadi karaa wuxuu aadi karaa garabka ayuu aadi karaa labadaada garab midku rabo waagii hore waxaa aad xoogga loo saari jiray dhinaca bidixda ayaa xoog la saari jiray oo la dhihi jiray dhinaca bidixdaah gacanta uu aadaya waa ta bidixdaah garabkuu aadaya waa ka bidixdaah laakiin hadda oo uu cilmigu aad u horumaray oo cilmigana maaragtay si sahlan laysu gaadhsiiyo waxaa la ogaadayba inayna labada dhinac kala xigin midkuu rabo ayuu u fidayaa midigtana wuu u fidi karaa bidixdana wuu u fidi karaa maxaanku idhaahdaa garhka labadiisa dhinac waxaad arkaysaa bal fiiri dhibaatada ruuxa wuxuu ka cabanayaa garhkii markaasaa haddana wadnaha laga haya wuxuu ka cabanayaa qoorta halkaa qoorta jirideeda ah ayuu ka cabanaya markaasaa meesha laga hayaana waa wadnaha garabka ayaa xanuunaya xanuunkaasina waa xanuun wadnaha ah marka waxaa dhici karta inay isku xidhan yihiinoo meeshii lagu ogaa lafta sakaarka gadaasheeda ana inay xanuunto xagga kalena u gudbo laakiin taa waa la fahmi karaa oo si sahlan buu dhakhtarku u fahmi karaa in qofkii wadnaha laga hayo laakiin midda dhibaatadii waxa weeye haddii meeshii asalka hayd ee lagu ogaa uusan xanuunku uusan jirin uu meeluhu u faafi jiray keliya inta ka jiro waxaa suurada qofka inuu markaa dhayalsado oo la yidhaahdo markaa wadnihii ma aha waa wax kale waxa suurada xataa dhakhtarku haddii uu yidhaahdo war waa laga yaabaa in wadnaha laga hayee maaragta ha lagu baadho inuu bukaanku diido uu yidhaahdo anigu dee wadnaha laygama hayo oo muran uu halkaa maanta oo dhan idinka dhexmaro uu yidhaahdo aniga wadnaha laygama hayo waxaa layga hayaa qoortaa layga hayaa intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo martiguhaa dr ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay daaweynta xanuunada gudaha iyo kuwa wadnaha intaan mar kale kumi doono sidaa ay nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinayey xubinta dhakhtarka weydiyaalkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington militariga dalka maali xukumaah ayaa kula hardamaya beesha caalamka xilliga la qabanayo doorashooyinka iyo sida loo wajahayo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada islaamiga ah dalka faransiiska oo horey u gumaysan jiray ayaa kala baxaya ciidamadiisa dalka maali halka dowladaha reer galbeedkuna ay eegayaan inay kala baxaan ciidamadooda howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay sabab la xiriira calooshad u shaqaystayaal ruusha aniye risenberg ayaa kala hadashay falanqeeyayaal sida xiisaddu ay u saameyn doonto ammaanka dalka maali warbixintan oo ay ka soo dirtay magaalada bamako waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac tan iyo markii cunaqabataynta ay saareen ururada ay ku bahoobeen ee dowladaha galbeedka afrika ee magacooda la yidhaahdo ekowas markii ay ku guuldaraysteen inay diyaariyaan doorashooyin ayaa militariga xukuumad dalkaasi maali ay qaateen mowqif adag oo ka dhana waddamadan oo uu ku jiro faransiiska oo isaguna taageeray cunaqabatayntan faransiiska ayaa hogaaminaya howlgel militari oo waddamo badan ay ku jiraan oo galay dalkaasi maali sannadkii laba kun iyo saddexiyo tobankii markaasoo ciidamadu ay yimaadeen si ay dib uga qabsadaan dhinaca waqooyi islaamiyiintu ay gacanta ku hayeen toddobaadkan maali waxay ku amartay kuwa u dhashay denmark oo ku tiirsan howlgalka reer yurub ee loo yaqaano takuuba inay si deg dega uga baxaan dhulka maali dowladda ayaa sidoo kale ku eedaysay faransiiska inuu ku xadgudbay hawada sare maali kadib markii diyaaradda ay kaga baxeen go'a oo ku taalla waqooyiga dalka maali islamarkaana ay ku tegeen dalka ay jaarka yihiin ivory coast iyagoon soo wargelin mas-uuliyiinta maali maali ayaa garwaaqsatay heerka wada shaqaynta ee saraakiisha ruushka ee tababarayaasha balse waxa ay iska leexiyeen eedaha inay iskaashi la leeyihiin kooxda wagner oo ah wakaalad militari oo qandaraaslaya taasoo si weyna loo aaminsan yahay inay ku xidhan yihiin xukuumadda ruushka horneela moderna waxa ay madax ka tahay barnaamijka saaxil ee maxadka daraasaadka ammaanka ee ku yaala magaalada bamako iyadoo ku hadlaysa barnaamijka fariimaha la isugu diro ayay sheegtay in eedeymaha tacadiyada xuquuqda aadamaha ee ka dhankaa wagner ay dareen leeyihiin reer maalina sidoo kale la arkay iyadoo xadgudub uu kaga imanayo ciidamada kale oo uu faransiisku ka mid yahay iyadoo la tilmaami karo duqa in ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku sameeyeen aroos ka socday magaalada booti sannadkii hore halkaasoo ay qaramada midoobay sheegtay inay ku dhinteen sagaal iyo toban qof oo rayidah waxa ay sheegtay in gudagalka xooggan ee reer galbeedku ay ilaa iyo hadda leedahay saamayn xadidan aaliya tonkara oo agaasimaha xarunta ammaanka iyo diraasaadka istaraatiijiyadda saaxil oo amadul xarunteedu ay tahay magaalada bamako ayaa sheegay in haddii sannadahaasi aanu jiri lahayn gudagalka militarigu ay xaaladdu kasii xumaan lahayd isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana sheegay in faragelinta ruushku ay suurtagal tahay inay gacan ka geysato xoojinta militariga halkaasi ku sugan balse taasi ay yeelan doonto saameyn kooban mustaqbalka foga dhinaca ammaanka alenitin oo ah qabiilo madax bannaan oo xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee maali ah ayaa isagoo ku hadlaya barnaamijka fariimaha la isugu diro kuna sugan magaalada dhaka sheegay inay sidoo kale xoojinayso baahida xal aan militari ahayn waxaa kaloo uu sheegay inay tahay in dib loo daalacdo arrinta kadib sannado faragelin militari ah haddii xaqiiqadu ay tahay in faragelintu ay tahay buu yidhi jidka keliya ee lagu waajahaya ama lagaga jawaabayo dhibaatada ammaanka maali ciidamo inuu filayo dhinaciisa in jawaabta ay tahay maya balse ay suurtagal tahay in la helo jid kale ama arrin siyaasadeed ee si looga baxo xiisadda maali
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shir waxaa inoo soo koobayay warbixintii aniya risenberg ay kasoo dirtay magaalada bamako halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
Thank you.
heestaasi shubaxa daaha iyo codka fanaanada maryan mursal ciise ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan markale kulmayno nabadgelyo